halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemyada geeska africa iyo barta internet-ka oo aad nagala socotaan v o a somaly com
fiidnimo wanaagsan waa isniin sagaaliyo labaatanka bisha juulaay sannadka labada kun sagaal iyo tobanka idaacaddana waxaa daadihinaya axmed cali sheekh iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah militariga dalka burundi oo qirtay in lix askari looga dilay weerar gaadmo ah oo ka dhacay meel u dhow degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe maxkamadda ciidamada puntland oo maanta xukunno dil ah ku riday dad lagu eedeeyey inay ka dambeeyeen dilkii maareeyihii dekedda boosaaso eedaysanuhu wuxuu maxkamadda horteeda qiraal kaga bixiyey inuu yahay ninkii soo dhoweeyey gacankudhiiglihii dilay maareeyihii dekedda boosaaso
waxaa sidoo kale aynu idiin haynaa dowladda koonfur afrika oo la wareegaysa hantida maguurtada ah iyo qaybo ka tirsan dhulka ay haystaan caddaanka koonfur afrika hay-adda u n h c r oo sheegtay in tiro yar oo ka mid ah qaxootiga soomaalida ee ku nool dhadhaab ay diyaar u yihiin inay dalkoodii ku noqdaan dooda gaaban xubintii qurbe iyo qodobo kale balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
ugu yaraan shan qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen kadib rasaas ay ciidamada militariga suudaan ku fureen dhallinyaro ku mudaaharaadayay magaalada al cubayid ee xarunta gobolka waqooyiga kordofaan guddiga dhexe ee ururka dhakhaatiirta suudaan ayaa sheegay in ciidamada shiish wanaagga ay si ulakaca u toogteen arday sameynayay mudaaharaad ka dhan ah xukunka militariga mustafa maxamed oo ah dhakhtar ka howlgala isbitaalka al cubayd ayaa wakaalada wararka ee a p u sheegay in isla goobta ay ku dhinteen shan qof halka qaar kalena la dhaawacay dadka dhaawaca ah ayuu sheegay in laga toogtay lugaha madaxa iyo caloosha shanta dhimatay ayaa afar ka mid ahi ay yihiin arday
mas-uuliyiinta ayaa sheegay in qof hubaysan uu gelinkii dambe ee shalay ugu yaraan saddex qof ku dilay goob uu ka socday maharajaanka tuunta oo ku taala gobolka californiya ee dalkan maraykanka saraakiishu waxaa intaasi ku daray in qofka dilka geystay uu ku hubaysnaa qori weerarkan oo ka dhacay magaalada gilroy ayaa waxaa ku dhaawacmay shan iyo toban qof oo kale sida uu sheegay taliyaha booliska gilroy scott smithi waxaa goobta ay toogashadu ka dhacday ku sugnaa ciidamo boolis ah oo durbadiiba ninka weerarka geystay toogasho ku dilay smithi oo shir jiraacid qabtay ayaa wariyaasha u sheegay in goobjoogayaal ay biliiska soo gaarsiiyeen qof labaad oo la tuunsan yahay hase yeeshee ilaa iyo hadda aanay iyagu xaqiijin inuu jiro qof kale oo weerarkan kulagu lahaa dadkii usoo daawashada tegay mahrajaanka ayaa laga dalbaday in ay maraan baaritaan dhinaca amniga ah kaasi oo loo adeegsanaya qalabka lagu ogaado biraha iyo baaruudda sidoo kale waxaa la baarayay boorsooyinka ay dadku sitaan smithi waxa uu sheegay in ninka weerarka lagu tuunsan yahay uu jaray silig ku wareegsanaa halka mahrajaanka uu ka socday halkaasina uu kasoo galay baarayaasha oo ilaa iyo xalib ku howlanaa dhacdadan ayaan ilaa iyo hadda aysan u suurtogelin inay ogaadaan sababta ka dambeysay weerarkan
dhakhtarka gaarka ah ee hogaamiyaha mucaaradka ruushka alexey navalni ayaa sheegtay inay jirto suurtagalnimo ah in la sumeeyo navalni maalin kadib markii isbitaalka loola cararay hadal ay soo dhigtay bartiisa facebooka ayay anastasia fasilfeva ku sheegtay in maqaarka master navalni uu ka muuqdo dhaawacyo u muuqda in ay keeneen sun kiimika ah waxay intaasi ku dartay inay u badan tahay in lagu sameeyey walxo kiimika ah oo aysan hadda garanayn navalni ayaa xabsiga ku qaadanayay xakun soddon maalmood ah ka hor inta aanan axaddii loola carin isbitaalka markaas oo uu dareemay xanuun saraakiil u hadlay dowladda ayaa xanuunka hogaamiyaha mucaaridka ku tilmaamay falcelin ka dhashay elarji xun oo asiibay navalni
sacuudi carabiya ayaa maanta ku guda jirta tacsida loo dhigayo boqor salmaan walaalkiis ka weyn kaasi oo geeriyooday isaga oo sagaashan iyo lix jir ah wakaaladda wararka sacuudiga ayaa qoraal ay soo saartay oo laga soo xigtay maxkamadda boqortooyada waxa ay ku sheegtay in amiir bandar bin cabdilcasiis aala sacuud uu geeriyooday waxaana salaada janaasa iyo tacsida loogu qabanayaa masjidka xaramka ee magaalada maka amiir bandar bin cabdulcasiis al sacuud ayaa ahaa wiilka ugu weyn ee weli ka noolaa ilmihii uu ka tegay boqorkii aas-aasay sacuudi arabiya ee cabdulcasiis maxkamadda boqortooyada sacuudigu ma aysan sheegin sababta geerida amiir bandar hase yeeshee qaar ka mid a warbaahinta gudaha ayaa wariyey in uu dhowr sano xanuunsanaa amiir bandar bin cabdilcasiis al sacuud ayaa lagu yaqiinay inaanu ku lug lahayn siyaasadda boqortooyada inkastoo qoyska boqortooyada sacuudigu ay xubno badan ku jiraan oo gaaraya ilaa kumanaan qof haddana keliya in yar oo ka mid ah ayaa saameyn ku leh siyaasadda
habeen wanaagsan dhegeystayaal halka warkaasi aad kala socoteen waa v o a washington aan ku bilowna ee ciidamada burundi ayaa xaqiijiyey in lix askari looga dilay weerar gaadmo ah oo maleeshiyada al-shabaab ay ku qaaday kolonyo ciidamada burundi ah oo marayay meel u dhow magaalada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe afhayeenka ciidamada burundi cornel fulibert biereke ayaa v o eda u xaqiijiyey weerarkaasi ilo deegaanka ku sugan ayaa sidoo kale v o eda u sheegay in lix ka mid ah askarta amisom lagu dilay weerar oo loo adeegsaday qaraxyo kooxda al-shabaab ayaa dhankooda sheegtay in weerarka ay ku dishay ugu yaraan toban askari gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe axmed meyre makaraan oo v o e da ay wax ka weydiisay weerarkan iyo khasaaraha ka dhashay ayaa waxaa keliya uu kusoo koobay in qarax lala eegtay mid ka mid ah gaadiidka ciidamada burundi ay isticmaalayeen oo marayay meel u dhow magaalada balcad
dhinaca kalena maxkamadda ciidamada puntland ayaa maanta xukuno dil ah ku riday dad lagu eedeeyey in ay ka dambeeyeen dilkii maareeyaha dekedda boosaaso iyo dilal kale oo ka dhacay magaalada boosaaso warbixintan waxaa boosaaso ka soo diray waryaheena yuusuf maxamuud yuusuf maxkamadda ciidamada qalabka sida ee puntland ayaa maanta u fadhiisatay dhegeysiga dacwad saddex iyo toban qof oo eedeysanayaal ah kuwaasoo ka tirsan yihiin ururka al-shabaab iyo daacish waxaana ku jiray hal haweenaya eedeysanayaashan ayaa loo haystaa inay magaalada boosaaso ka fuliyeen dilal iyo weliba inay geysteen qaraxyo oo ay dadku dhinteen kuwaasoo qaarkood loo geystay saraakiil ciidan waxaana inta badan lagu xukumay dil toogasho ah eedeysanaha koowaad oo lagu magacaabo mahad xasan xuseen oo lagu eedeeyey inuu soo dhoweeyey ninkii ka dambeeyey dilkii maareeyihii dekedda magaalada boosaaso bool antoniya famos sidoo kalena waxaa la sheegay inuu qirtay inuu labaatan cisho ku hayay gurigiisa islamarkaana baastolada wax lagu dilay uu ku wareejiyey ninka dilka u geystay maareeyihii dekedda oo isna dhintay sida uu ku dhawaaqayo gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee shan gobol oo ka mid ah puntland gaashaanla sare caawil axmed faarax eedaysanuhu wuxuu maxkamadda horteeda qiraal kaga bixiyey inuu yahay ninkii soo dhoweeyey gacankudhiiglihii dilay maareeyihii dekedda boosaaso cabdulaahi ibraahim oo magacyadiisa xarakiga ah u ahaayeen qaasin iyo xasan sidoo kale wuxuu qirtay eedaysanuhu inuu gacankudhiiglaha ku hayay gurigiisa labaatan cisho inuu u soo qaaday labada kaar isla markaana bastooladda wax lagu dilay isagu hayey kuna wareejiyey markii howlgalka la fulinayay sakariye oo hadda maqana ah sidoo kale maxkamadda ayaa xukun dil toogasho ah ku xukuntay dable maxamuud axmed maxamed oo ka tirsan ciidamada badda puntland kaasoo lagu eedeeyey inuu fududeeyey dilkii maareeyihii dekedda magaalada boosaaso oo sanadkan lagu dilay meel aan sidaasi uga fogeyn dekedda magaalada boosaaso
waxay u fadhiisatay eeddii loo haystay xidigle maxamuud axmed maxamed sheekey oo ka tirsan ciidanka b m b f eedaysanaha waxaa lagu eedeeyey inuu bastooladda lagu dilay maareeyaha dekedda boosaaso uu geliyey dekedda islamarkaana uu ahaa hubiyihii dhimashada maareeyaha eedaysanuhu wuxuu inkiray inuu geliyey bastooladda iyo inuu joogay meesha dilku ka dhacay iyo inuu tegay isbitaalka waxay xeerilaalintu hor keentay maxkamadda sagaal markhaati sagaal markhaati oo kaydhaar kadib waxay caddeeyeen inuu goobjoog ahaa xilliga weerarku ka dhacayey weerarku ka dhacayey uu sitayna qori iyo tuutay islamarkaana uu isbitaalka tegey markii la geeyey meydka iyo dhaawaca wayna ku qanacday maxkamaddu waxayna ku xukuntay sheekeeya dil toogasho ah waxay u cuskatay xeer lambartan qodobka labaad farqadiisa koowaad waxaa ka furan bil raxfaan ah maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo dembiyada culus ee shan gobol oo ka mid a puntland ayaa sidoo kale xukun dil ah ku riday siddeed nin oo ka tirsan ururka al-shabaab iyo weliba daacish iyadoo maxkamadda caasho axmed maxamed iyo laba nin oo kale oo lagu soo eedeeyey inay ka qayb qaateen dilkii maareeyaha dekedda magaalada boosaaso lagu xukumay xabsi daa'in iyo mid labaatan sano oo xabsi ah ugu dambayntii waxaa maxkamadda horteeda maanta lagu soo bandhigay agab laga sameeyey waxyaabaha qarxa iyo weliba eedeysanihii watay oo ciidamada puntland ay sheegeen in la qorsheynayey in gudaha magaalada boosaaso qaraxyadaasi laga geysto yuusuf maxamuud v o e boosaaso
hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan qaxootiga u n h c r oo warbixin ka soo saartay xaaladda qaxootiga soomaalida ee ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa sheegtay in qaxooti badan oo soomaali ah oo dib ugu laaban lahaa dalka soomaaliya ay cabsi ka qabaan xaaladda amniga ee hadda ka jirta dalka waxaa warbixintaa sidoo kale lagu sheegay in in ka badan shan iyo toban kun oo qaxootigaasi ay yihiin kuwo ku cusub dhadhaab warbixintan waxaa magaalada gaarisa ka soo diray maxamed faarax shire qaramada midoobey ayaa warbixinteedani ku sheegtay xaaladaha ammaandarri ee ka jira dalka soomaaliya ee isbebedelayay in hoosu dhacay ku timid tirada dadka qaxootiga dib ugu laabanayay dalka soomaaliya warbixinta ayaa waxaa lagu sheegay siddeetan iyo afar kun laba boqol iyo soddon qof in si iskood ay dib ugu laabteen shantii sane lasoo dhaafay kuwaasoo ka tegay xeryaha qaxootiga dhadhaab balse saddex kun iyo saddex boqol oo kamid a dadkaas inay dib ugu soo laabteen xeryaha qaxootiga dhadhaab culays fara badan dhanka ammaanka oo ka soo food saaray gudaha dalka soomaaliya warbixinta ayaa waxay sheegtay in sanadkani kun iyo afar boqol oo qof oo keliya ay dib ugu laabteen dalka soomaaliya taasoo sheegtay inuu hoosu dhacii ugu weynaa uu ka jiro tan iyo intii hay-adda qaramadii midoobey u n h c r ay bilowday dib u noqoshada sida iskooda dadku ay dib ugu laabanayaan warbixinta hay-adda qaramada midoobey ay ka soo saartay dadka qaxootiga iyo dib u noqoshadiisaasi ayaa waxay ku sheegtay in toban aag oo dadka qaxootiga iyo xeryaha qaxootiga dhadhaab ku nool ay dib ugu noqonayeen oo xaalado doorasho ay ka dhaceen tan iyo bishii oktoobar ee sanadkii aynu soo dhaafnay balse haatan ay keliya kusoo koobtay hay-adda qaramadii midoobey qaxootiga u qaabilsanay unhcr magaalada kismaayo ee muqdisho oo keliya in dadka danaynaya inay dib ugu noqdaan dalka soomaaliya diyaarada lagu geeyo warbixinta ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay shan iyo toban kun saddex boqol iyo laba qoys oo kamida dad cusub oo dalka soomaaliya ka yimid ay ku nool yihiin xeryaha qaxootiga dhadhaab ilaa iyo haatanna hay-adda qaramada midoobey aysan duwaan gelin dadkaasina ay yihiin kuwo ku dhex nool soomaalida kale xeryaha qaxootiga dhadhaab ku nool warbixinta ayaa sidoo kale waxay ka hadashay xaquuqda dadka qaxootiga ay u leeyihiin in dal saddexaad la geeya waxayna sheegtay in sagaal boqol toddobaatan iyo shan qof sanadan oo keliya dalal saddexaad ay aadayaan warbixinta ayaa waxay sheegtay in dalka kanada oo keliya uu qaadanaya qaybta ugu badan taasoo ay ku qiyaastay saddex boqol iyo konton qof ay qaadanayaan halka dalka swedinna saddex boqol oo qof uu qaatay australiyana ay qaadanayso laba boqol oo qof dalka ingiriiskana toddobaatan iyo shan qof halka dowladda dalka maraykankana ay qaadanayso konton qof nus milyuun in ka badan ayaa lagu qiyaasaa tirada qaxootigai dalkani kenya joogto badankoodna waa dad soomaaliya ka soo qaxay dalka soomaaliya waxayna ku sugan yihiin xeryaha qaxootiga dhadhaabiye ka kuma walow way jiraan tirooyin kale oo dalka qaybo badan oo ka tirsan ku nool warbixinta maray ka hadlaysay dhanka ammaanka xeryaha qaxootiga dhadhaab ayaa waxay sheegtay in dowladda dalkani kenya ay aaminsan tahay si walba dadka qaxootiga xeryaha qaxootiga dhadhaab ku nool inay gabaad u yihiin kooxda al-shabaab ee qulqulatooyinka ka geysta dalka soomaaliya iyo dalkani kenya mar walbana ay ka go-on tahay in dalkani kenya dadka ku dhaqanay qaxootiga dib ugu noqdaan dalka soomaaliya si amni ah guddiyo kala duwan oo baarlamaanka dalkani kenya ka imaanaya ayaa ku noqnoqonaya xeryaha qaxootiga dhadhaab dowlacooduna waxay intiro fara badan oo ilaa iyo konton kun gaarayo oo kenyaan ah laga soo saaro xeryaha qaxootiga dhadhaab inta kale soo hortana ay noqdaan dad dalka soomaaliya dib loogu celiyo si walba loo mari karana dowladda dalkani kenya waa ay ka go-on tahay in xeryaha qaxootiga dhadhaab albaabada la isugu dhufto maxamed faarax shire v o w garisa
dhalinyaro xoolo dhaqato ah oo ka kala socda gobolada dalka kenya ayaa maanta markii ugu horreysay yeeshay kulan ay uga hadleen sidii loo adkeyn lahaa dhaqanka xoolo dhaqatada islamarkaana ay qayb uga noqon lahaayeen hannaanka siyaasadda waddanka kenya warbixintan waxaa nairobi ka soo diray khadar maxamuud xareed oo halkaasi ku sugan
shirkan oo looga hadlayay sidii loo taageeri lahaa bulshada xoolodhaqatada ah gaar ahaana dhallinyarada ee dalka kenya waxaa ka soo qayb galay qowmiyado kala duwan oo ka tirsan bulshada dalka kenya dadka xoolodhaqatada ee dalka kenya oo ay soomaalidu ugu horeyso ayaa hadda u ololeynaya sidii ay uga soo dhex muuqan lahaayeen arrimaha siyaasadda iyo adeegyada kala duwan ee bulshada ee dalka kenya doctor cabdi ciise waa ku-xigeenka gudoomiyaha ismaamulka isyelo ee dalka kenya waxaana uu shirka ka jeediyey hadallo ku saabsan sida ay muhiim xilligan u tahay in dadka xoolodhaqatada ee dalka kenya ay kaalin muuqata uga qaadan karaan arrimaha siyaasadda iyo horumarka dalka ka socda maanta shirkan shir muhiim weeyaan waxaa isku imaaday dadka xoolodhaqatada ka imaada kawntiyaasha xoolodhaqatada marka meeshan waa wax baan isu sheegaynaa wax baan baranaynaa si aan horumarka kenya ka qayb galno waa og tahay inagu konton sannadood waana la cadaadinayey marka hadda kawntiyaala noo soo baxay marka wiilasheenna iyo gabdhaheenna ayaan doonaynaa si xoog inay uga qayb galaan siyaasadda kawntiyadooda iyo siyaasadda dalkan si horumar aan u gaarno waa og tahay inagu dalkan inagaa iska leh haddaad taarikh ahaan u aragtid dadka ormo soomaali iyo maa masayda iska leh marka laakiin haddaa aragtid siyaasadda iyo dhaqanka dalka waana laga horeeyey marka hadda waan isu nimaadnay hadda waa aragtay mudane ducaale meeshan uu ka hadlay marka waa inaan inagu isu imaano dadkeenna markaan ku noqonno si aan u wacyigelinno si aan siyaasadda iyo dhaqaalaha dalkan si xoog uga helno qabanqaabiyayaasha shirka ayaa sheegaya in marka uu soo dhammaado shirkan ay natiijada ka soo baxda ay la wadaagi doonaan madaxda sare ee dalka kenya si looga miro dhaliyo ujeeddadii shirka laga lahaa nasra cumar waxa ay ka mid tahay soo qabanqaabiyaasha shirkan halka maalin qaatay ee maanta ka dhacay magaalada nairobi shirkan markuu dhammaado insha allah nuqul aan siin doono madaxweynaha iyo ku-xigeenka iyo dhammaan governayaasha ten countiska aan soo sheegay communiki aa ka soo bixi doonaa waxaan rabnaa haddi kadib insha allah by madaxweynaha inaan ka soo saarno asal areas this pastoral region marka ujeedada ugu weyneed waxaa waaye inaan isku yeerno dhalinyarada iyo dumarka ka imaado ka imaanayo ama ka imaado gobolada xoolo dhaqatada ah waxaan ka hadlaynay sidii aan u xoojin lahayn waxbarashada caafimaadka guurka degdega ah ama guurka qasabka ah wax badanaa laga hadlay wax badanaa laga dhawaajiyey marka qowmiyada kale ee wadanka ku nool ee kenya waxaan tusaynay markii la maqlo pastoris ama xoolo dhaqata dadka sawirka waxaa imaana macnaha qofka inuu giilraac yahay ama ma aragtay maaragtay waxaa la dhihi jiray lo-da iyo ariga raacay we want to change the narrative sawirkaasaa rabna inaan bedelno maantaan bilownay waxaa waaye waa jani aan maanta bilownay oo aan rabnaa ilaahay hadduu nafta nagu simo bisha decembarne aan iskugu yeerno all the ten counties hadda ahayd waxaan ku dari doonaa insha allah another fifteen counties waa dhul balaaran dhul balaaran aan ku fadhinaa muddadii uu shirka socday waxaa si aada uga dhex muuqday dhallinyarada soomaalida ee dalka kenya kuwaasoo shirka ka soo jeediyey muhiimadda ay bulshada xoolodhaqatada ay u leedahay dalkan khadar maxamuud xareed v o a nairobi
habeen wanaagsan dhegeystayaal mar kale weli waxaad nagala socotaan laantaaf soomaaliga ee v o a guddi khubaro ah oo sanadkii hore madaxweynaha south africa u xil saaray xalka gaadhista muranka beeraha ay haystaan cadaanka laga tirada badan yahay ayaa soo jeediyey in dowladda ay la wareegto hantida maguurtada ah ee gacanta ugu jirta qaar ka mid a cadaanka koonfur africa weliba iyadoo aan la siinin wax magdhow ah cadaanka south africa ayaa ah boqolkiiba shan dadka waddanka ku nool waxaana ay haystaan boqolkiiba toddobaatan dhulbeereedka south africa haddaba faahfaahinta arrintan iyo cawaaqibka ka dhalan kara ayuu nuur bukhaari ka wareystay cumar maxamed kiyo oo ah suxuufi madax bannaan oo degan magaalada johannesburg ee dalka south africa
nurow sida aan la soconno boqolkiiba toddobaatan iyo shan dhulka beeraha ee koonfur africa waxa uu gacanta ugu jiraa oo milkiyey dadka cadaanka ee laga tira badan yahay ee koonfur africa weliba waxaa la leeyahay shakhsiyaad kooban ayuu dhulkaasi gacanta ugu jiraa sanooyin badan muran ayaa hareeyey baarlamanka dalkani koonfur africa lahaanshiyaha cadaanka ee dhulka beeraha badankiis hase ahaatee guddi heer qaran ah oo loo xil saaray muranka dhulkaasi beeraha u badan ayaa soo jeediyay in dhulka la wareejiyo islamarkaana magdhow la-aan la wareejiyo dhulka madaxweyne madaxweynaha dalka koonfur africa syria rambosa ayaa sanadkii hore waxa uu dhisay guddi qubaro ah xilli xisbiga talada haya oo cadaadis xoogan ugu yimid xisbiyada mucaaradka ee dalkan koonfur africa gaar ahaan xisbiga uu hogaamiyo julius malema oo ah xisbi u dhaqdhaqaaqa xorriyadda ee dhaqaalaha dalkan koonfur africa islamarkaana ah xisbi u ooleynaya in dhulka gebi ahaanba cadaanka laga maroojiyo dowladdana ay la wareegta ama gebi ahaanba dhulka cadaanka ay haatan gacanta ku hayaan madowga dib loogu soo celiyo marka cumar guddigani maxay soo jeediyeen
guddigan waxay soo jeediyeen dadka dhulka iibsaday wixii ka dambeeyey markii uu dhammaaday xilligii midabta koorka iyo dadka dhulka dhaxal ku helay xilligii midabta koorka kadib uu jiray in si gaar ah loola macaamilo dadkaasi islamarkaana arrintooda si gooni ah loo eego si dadka madowga ee dhulka dib aqri ay ula wareegaan waxaa sidoo kale jirtay in guryo badan oo cadaanka ku leeyihiin dalkan koonfur africa islamarkaana ay ka maqan yihiin laakiin cid degan aysan jirin in guryahaasi cadaanka ay leeyihiin islamarkaana ay ka maqan yihiin laga wareejiyo dowladdana loo wareejiyo si hadhow dadka madowga gacanta dib loogu celiyo baarlamaanka ayaa laleeyahay waxa uu ka doodi doonaa arrintan bisha oktoobar marka haddii baarlamaanka uu raaco tala soo jeedinta guddigan arrintani maxay ku keeni kartaa dadka south africa ama waddanka south africa nurow arrintan waa arrin aada u weyn islamarkaana sanadihii ugu dambeeyay haraysay mujtamaca ku nool dalkan koonfur africa siyaasad ahaan iyo shacaahaanba shacaab ahaanba kala qaybisay waa arrin haddii dowladda koonfur africa ay ku dhaqaaqdo qowmiyadaha dalkan koonfur africa ku nool ay kala qaybin doonto waxaa la leeyahay arrintan haddii dowladda koonfur africa ay dadka cadaanka ah ee dhulka haatan beeraha u badan boqolkiiba toddobaatan iyo shan gacanta ku haya laga wareejiyo in cadaanka gebi ahaanba wadankan oo ka bixi doono ama wadanka oo xaalad in cakirin oo dib u gali doono in cadaankii midabta koorka ahaa ee koonfur africa ka arrimi jiray boqolaalka sano ayaa sanadkii kun sagaal boqol saddex iyo tobankii dejiyey sharci xayiraya dadka madowga ah inay dhul ay iibsadaan ama ay koonfur africa ka kiraystaan sharcigaas oo horseeday in dadka madowga ah dhulka xoog looga haysto muddo aada u dheer kun iyo sagaal boqol afar iyo sagaashankii markii madaxweynaha loo doortay hogaamiyihii hore ee dalkaas mandela waxa uu ballan qaaday isaga iyo xisbigiisa in dhulka dadka madowga ah ka maqan boqolkiiba soddon ay ku soo celin doonaan gacanta dadka madow oo laga soo qaadi doono cadaanka ilaa marka lasoo gaaro sanadkii labada kun afar iyo tobankii aanu kasoo gudubnay marka ilaa iyo hadda maxaa u hagaagay ma gaareen tiradaas ay qabsadeen in ay ku soo celiyaan labada kun afar iyo tobanka ma uusan gaarin xisbiga talada haya dalkan koonfur africa insi ballanqaadka ay u sameeyeen dadka madowga ee dalkan koonfur africa markii ay xilka qabanayeen sanadkii kun sagaal boqol kun sagaashan iyo afartii boqolkiiba soddon in dadka madowga ee dhulka dib ugu soo celiyaan arrintaasi ma aysan suuragelin hase ahaatee xisbiga zaal uu sameeyey waxaa la leeyahay waxa uu ku gaaray in boqolkiiba toban dhulkii cadaanka haystay in dib ay ugu celiyaan dadka madowga islamarkaana ay sameeyeen in dhulkaas ay u qaybiyeen guud ahaan dadka madowga ee dalkan koonfur africa waana tiro aada u yar marka loo eego dhulka baaxadda leh ee cadaanka dalkan koonfur africa haystaan nurow arrintan haddii oo baarlamanka koonfur africa meelmariyo waxaa suuragal ayaa la leeyahay in koonfur africa ay ku dhici doonto sida zimbabwe ay noqotay oo kale in maalgashatada dalkan koonfur africa u imaan jiray inay maalgashtaan ay dib ugula noqdaan hantidooda dadka dhaqaalaha odrasana koonfur africana waxay leeyihiin in gebi ahaanba dhaqaalaha uu noqon doono mid burburay islamarkaana koonfur africa ay noqon doonto mid kala qaybsanta
kaasi waxa uu ahaa weriye cumar kiyo oo ah saxaafi madax bannaan oo degan magaalada johannesburg ee dalka south africa oo u waramayay wariyahana nuur bukhaari markana dhinacii heesaha ayaynu jalleecinaa codka fanaanada farxiya fiska ayaa idinku soo maqan
habeen wanaagsan dhegaystayaal qaybaha dambe ee idaacadda waxaa idinku soo maqan xubinta dooda gaaban iyo barnaamijka qurbi iyo qodobo kale balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka oo rogaal celis ah
mas-uuliyiinta ayaa sheegaya in qof hubaysan uu gelinkii dambe ee shalay ugu yaraan saddex qof ku dilay goob uu ka socday mahrajaanka tuunta oo ku taala gobolka californiya ee galbeedka dalkan maraykanka saraakiishu waxaa intaasi ku dareen in qofka dilka geystay uu ku hubaysnaa qori weerarkan oo ka dhacay magaalada gilroy ayaa waxaa sidoo kale ku dhaawacmay shan iyo toban qof oo kale sida uu sheegay taliyaha booliska gilroy scott smithi waxaa goobta ay toogashadu ka dhacday ku sugnaa ciidamo boolis ah oo durbaan ninka weerarka geystay toogasho ku dilay smithi oo shir jira idqabtay ayaa wariyaasha u sheegay in goobjoogayaal ay biliiska soo gaarsiiyeen qof labaad oo la tuunsan yahay hase yeeshee ilaa iyo hadda aanay iyagu xaqiijin inuu jiro qof labaad oo weerarkan ku lug leh dadkii usoo daawashada tegay mahrajaanka ayaa laga dalbaday in ay maraan baaritaan dhinaca amniga ah kaasi oo loo adeegsanayo qalabka lagu ogaado biraha iyo baaruudda sidoo kale waxaa la baarayay boorsooyinka ay dadku sitaan hase yeeshee sida ay boolisku sheegeen ninka weerarka geystay ayaa waxa uu jaray silig ku wareegsanaa halka uu mahrajaanku ka socday halkaasi oo uu kasoo galay ugu yaraan shan qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen kadib rasaas ay ciidamada militariga ku fureen dhallinyaro ku mudaaharaadayay magaalada al cubayd ee xarunta gobolka waqooyiga kordofaan ee dalka suudaan guddiga dhexe ee ururka dhakhaatiirta suudaan ayaa sheegay in ciidamada shiish wanaagga ay si ulakac ah u toogteen arday sameynaysay mudaaharaad ka dhan ah xakunka militariga mustafa maxamed oo ah dhakhtar ka howlgala isbitaalka al cubayd ayaa wakaalada wararka a b u sheegay in isla goobta ay ku dhinteen shan qof halka qaar kalena la dhaawacay dadka dhaawaca ah ayuu sheegay in laga toogtay lugaha madaxa iyo caloosha
taasi haynu ku dhaafno qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa dhegeystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxaad soo jeedinaysaa zaynab abuukar
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta dooda gaaban kumanaan dhallinyaro ah ayaa ka qalanjibisa jaamacadaha dalka sanad kasta iyagoo ka cawdo shaqo la-aan jirta haddaba yay mas-uuliyad ka saaran tahay sidii dhallinyarada shaqo loogu abuuri lahaa ma dowladda federaalka soomaaliya mise dhallinyarada ayaa looga baahan yahay in ay la yimaadaan hal abuur iyo mashruuc shaqo abuur ah waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa dooda igala qaybgalaya wasiir ku-xigeenka waxbarashada iyo tacliinta sare ee maamul goboleedka hirshabeelle muumin tuure cabdulaahi oo ku magac dheer safarow iyo maxamed cabdi aw faarax abwaan looyaan oo ah abwaan soomaaliyeed waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey wasiir muumin waxaa loo baahan yahay collective responsibilities oo afka qalaad lagu dhaho oo ah marka horeba in la sameeyo mas-uuliyad wadaree maadaama dowladdu aysan gaarsiisanayn heerkii la rabay ay tahay heer dhexdhexaada nan u socono markaas wadanka inuu shaqo dhallinyarta u siiyo sababtoo ah haddii la sameeyo qorshe ardada loo baahan yahay iyo baahida shaqo ee waddanka ka jirto markaasna kabacdi la qaato ardadii loo baahnay jaamacadaha gaarka loo leeyahay oo wadanka dirtaan ugu badan iyo jaamacadda ummadda soomaaliyeed intaba iyo macaahidda sare iyo dhammaan markaasi dugsiyada kale ee waxbarashada bixiyo waxaa loo baahan yahay markaasi in marka horeba la sameeyo qorshe qaran ee ay ka wada qayb qaataan dhalinyarada iyo wasaaradda shaqadii shaqaalaha iyo wasaaradda wasaaradaha markaas siibatan waxbarashada oo jaamacada ay quseeyaan iyo wasaaradda dhalinyarada loona gudbiyo markaasi dowlad goboleedyadii oo dhan ay kasoo qayb qaataan maxaa yeelay haddii aysan jirin maxay ahayd qorshe waxbarasho oo adag oo markaas ay fuliyaan dhammaan dadka maxay ahayd waxbarashada gacanta ku haayo sida macaahidda sare iyo jaamacadaha iyo maxay ahayd waalidiinta oo ardada gacanta ku haayo wax soo baxaya markaasi qorshihii loo baahnay aad baad u mahadsan tahay wasiir dib aan kugu soo laabanaya abwaan looyaan adigu aragtidaada iyay saaran tahay mas-uuliyadda in howshaa ay jihayso ma dowlada federaalka iyo maamul goboleedyada dalka ka jira bise dhalinyarada qudhooda looga baahan yahay inay la yimaadaan hal abuur iyo sidii fursadaha shaqada iyagu ay ku abuuran lahaayeen hadday dhallinyarada soomaaliyeed is-abaabulaan ay ka shaqeeyaan wadaniyadda midnimada waxalaala wixii wanaag iyo horumar ku jirto tixgelinta halgamayaashii soomaaliyeed taariikhda dalka dowladnimada hadday ololaha intay qaadaan is-abaabulaan aniga waxaan qabaa in wax waliba sidii loogu talagalay ama horumar aan gaarayno wadamada horumaray aan hiigsanayno anigu waxaan qabaa doorka waxaa iskale lamber kow dhallinyarada soomaaliyeed baa laga rabaa inay la yimaadaan halabuur ay ku heli karaan shaqo halabuurkaasna waxa weeye inay ka shaqeeyaan horumarka dalka iyo nabadgelyada iyo wanaagga inay is-abaabulaan iswacyigeliyaan ka midoobaan taa haddii la helo waa la helayaa shaqooyinka iyo horumarka iyo tallaabooyinka dowladda waayo waxyaalaha kale waxay gelayaan lamber two lamber tree in maamul goboleedada iyo dowladda iyo wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha iyo arrimahaas oo dhan markaas ayay boqolkiiba boqol noqonayaan mas-uuliyadda ugu weyn iyaday saaran tahay hadday iyagu arrintaas ay ka midoobaan oo iska wacyigeliyaan oo gacmaha isqabsadaan oo dhan uga soo wada jeestaan wixii ku keenaya shaqala'aan amni darro burbur ay ka midoobaan wax waliba waa hagaag
haddii aan dib ugu laabto wasiir muumin wasiir waad maqlaysa abwaan looyaan wuxuu ku doodayaa in mas-uuliyadda ugu weyn ay saaran tahay dhalinyaradu inay iyaga hal abuur la yimaadaan oo aysan ahayn inay dowladda sugaan in shaqa ay u abuurto sidee baad u aragtaa doodiisa waxaan u arkaa de dhallinyarada mas-uuliyadda noocaasa ma laha mas-uuliyadda noocaasa kow waxa horta ahayd mas-uuliyad dowladeed waay tusaalahaan hadda waxaa loo baahan yahay qorshaha waxbarasho ee dalka inuu ku xiran yahay qorshaha shaqo ee dalka looga baahan yahay inay isku xiran yihiin ala rabaa sababtoo ah haddii loo baahan yahay lama rabo qofka degmada ku taallo xaafad akis ama gobol akis ku taallo in lagu dhinto dhakhtar la-aan iyadoo bulshada teeda ka bahat isla markaasna magaalo madaxda ay joogaan kumaan kun oo dhakhtar ay joogaan lama rabo waxaa loo baahan yahay marka marka allaar marka jaamacada ardada ay qaadanayaan marka horeba inay jirto waxaa loo baahan yahay in la barto ma farsama baahida koo waa prioritation wax in la sameeyo baahida nuugu daran ee waxbarasho cilmi ka jirto ma mid farsamaa koo si shaqadii loo helo ma mid caafimaad ah labo ma mid injineerin iyo la xiriirta dhismo aha ma mid beero la xiriirtaa ma mid xanaano xoolo la xiriirtaa ma mid maamul la xiriirtaa ma mid dhaqaale la xiriirtaa ma mid siyaasad iyo maamul guud dowlad la xiriirtaa baahida markaas jirto marka hore waa inay degsan tahay markaas la baawargareeyo oo la fuliyo jaamacadihii inta loo taga la yidhaahdo nuucan nuucan intaas ka badan ma qaadan kartaan laakiin hadda ma jirto waxaa la yidhi see xeero loo xagtaa ilkana ku nabad galaan waxaan u baahnaa in cilmiga iyo caqliga uu shaqeeyo qorshe isku xiran oo dhammaystiran oo kii maxay ahayd waalidiinta leh oo kii maxay ahayd ururadii waxbarashada leh oo kii dowladda kow ay ka tahay oo kii maxay ahayd ka tahay maxay ahayd ganacsatadii sharcigiina asal uu yahay haddii sharciga la dhaqangeli karin uu iska xaansho noqdo wax micna ma laha haddii aysan jirin qorshahaas oo la dhaqangelin wax imaana waxaad taagan
looyaan waad maqlaysaa wasiir muumin wuxuu leeyahay waa in uu jiraa isku xirnaan iyo qorsho marka horeba ku aadan waxbarashada si fursadaha shaqada ee guud ahaan iyo baahida jirta loo ogaado mas-uuliyaddana waxay tahay buu leeyahay mid ay leedahay dowladdu adiga sidee baad u aragta aniga waxaan u arkaa qorshaha dowladda uu hogaamiyo maxamed cabdilaahi farmaajo intii ay dhisnayd dhallinyarada soomaaliyeed waxay siisay mudnaan aad u weyn xilalka dowladda sida guddoomiyayaasha degmooyinka iyo kuwa kale ee xafiisyadaba mudnaan gaara ayay siisay marka annagu waxaan qabnaa in boqolkiiba boqol ay dowladda dhexe u dadaashay dhallinyarada doorkooda iyo qorshaha dowladda dhexena uu cad yahay diyaarna ay u tahay dhallinyarada soomaaliyeed inay helaan waxbarasho shaqooyin caafimaad iyo nabadgelyo intaba marka waxaa meesha moodaa laadlaadku wuxuu ka jiraa dhallinyarada soomaaliyeed ama ha la khaldo ama qabiil iyo waxyaalahaas qaarkood ha ku boorgaraamsanaayeen ama dheemajkii intii burburku dhacay dhibaatooyin si kale ha u gaadheen dhallinyarada soomaaliyeed ayaan abaabulayn oo ka midaysnayn dowladnimada iyo nabadgelyada iyo horumarka ardaygu markuu waxbarto oo jaamacadda ka soo baxo waxaa laga rabaa inuu shaqo helo shaqadaasna maaha mid dowladda dhexe keliya mas-uuliyaddeedu saaran tahay ee dhibaatada dalku ka digi waaye waa dhallinyarada dhallinyarada weeye waxa wacyigelinta u baahan waxa abaabulka u baahan waxa waxbarashada u baahan waxa shaqada u baahan waxaan leeyahay dhallinyarada soomaaliyeed fadhiga ha ka kaceen hay soo abaabuleen dalka soomaaliyeed inuu la tartamo waddamada dayaxa koray ama horumaray waxaan siinayaa wasiir muumin horta abwaanka waa mahadsan yahay saaxiibkay aad ayaan u salaamayaa collective responsibility aa loo baahan yahay laakiin dowladdu waa sharciyadii wadanka u taagneed oo danihii ummadda iyo dantooda taqiinay waaye hod shaqa yaa bixi shaqa kow dowladda shaqada bixi keligeed maaha businesska caadigaa shaqada u bixiyaa dowladdana shaqa bixiye waaye hay-adaha wadanka way bixiyaan yani way badan yihiin shaqada dadka bixiya way badan yihiin dad xataa business gooni aan hayno shaqaale caadigaa bixiyo farsamo yaqaanada way bixiyaan shaqada marka mid dowlad ay bixisay mid bareefad caadiga uu bixiyo iyo mid hay-ad international ay bixiyaan iyo kuwa loo kale n g o inta bixiya inta way tahay laakiin waxaa laga hadlaa maxaa keena in intaasoo boqol arday intay soo baxdo nambar yar uu shaqa ka heli waaye muhiimadda in la fahmo intaas waaye waxaa keenay markii hore waxaa jiray qorshe sax oo aan lagu qaadanin yani markii hore baahida jirta in lagu saleeyo waajib waxaan loo baahan markii la qaato ardadiina jamca jaamacada ka bixi iska rabaan waxaan loo baahan inaan soo baxaayo shaqadii oo baahnana ma la helaayo haye abwaan looyaan maadaama dhallinyarada soomaaliya ay yihiin dad aada u fara badan waxaana bartay inay halabuur iyo qorshe ay shaqo abuur ku samaystaan inay la yimaadaan aad bay u fiican tahay halabuurka waa wax qaaliya taas aad bay u fiican tahay ciddii la timaada halabuur ama shaqo lagu helayo ama qorshe dhallinyarada soomaaliyeed anfacayana markaas ayaa qorshayaasha dowladdu ay taabagal noqonayaan marka dhallinyarada soomaaliyeed doorkooda hadday qaataan aniga waxaan qabaa doorka dowladda dhexena inuu soo baxayo ganacsatada soomaaliyeedna markaas wixii magaranaysaa dhallinyarada soomaaliyeed anfacaya ama wixii iyagu garan waayana aniga waxaan qabaa in loo tilmaamayo si caqabada ka taagan dhanka shaqada looga gudbo dowladuna ay u jihayso nidaamka shaqada ee wadanka maxaa tallaabo la gudboon waxaan siinayaa wasiir muumin horta dowladda waxaan isleeyahay hadda jirta waxaan aada iyo aad u bogaadinaha waxaan isleeyahay waa dowladii dowladihii lasoo maraayay tii ugu badneed ee dhallinyaro howlgeliso waad ogtihiin barnaamijka gobolka banaadir saddexda kun kii shanta kun waa ogtihiin intaasoo dhan mar dhiirigelin arrin loo samaynayo laakiin muhiimaddu maxaa waay waxaa layidhi hadii madaxu ku cuncuno yacni ood lugta xoqatid weli madaxii cununkiisa waa kugu taagnaanaa waxaa loo baahan yahay marka dowladda karaankeeda way samaysay waana aaminsanahay in allaale intii karaankeeda inay samayn doonto laakiin waxaa loo baahan yahay meesha mas-uuliyad wadareeda la rabaa waxaa loo baahan yahay marka waxa la qaadanayo horta kow tayada waxbarashada in la asalka laga dhigo yacni marka waa in baahi shaqo ee waddanka ka jirto lagu saleeyaa qorshaha waxbarashada labadaas qorshe oo laisla falgalo lana fuliyo maskaxdana ay shaqaysa fikrad abuurna la yimaado oo mega projects waaweyn wadanka hadii yimaad ayaa dhibaatada loo gudbi karaa oo si guud oo dowladda iyo ganacsiga iyo private secretarka ah iyo maxaahayd guud ahaan dadka elitiska ama waxgaradka oo dhan ah qodobadaasoo laisku daray wax loo gudbi karaa saan aaminsanahay abwaan looyaan adigoo soo koobaya gabagabada doodaan isla soo gaarnay xalku muxuu ku jiraa baad is leedahay
hadda dhallinyarada soomaaliyeed tusaale haddaan soo qaato intii hadda dugsiga sare itixaanka gashay koob iyo soddon kun marka koob iyo soddon kun haddii intay gacmaha istaartaan dhahaan dowladda federaalka aan shaqo ka rabnaa shaqo uga fadhinaa xilliga lagu jiro ma dabooli karto baahida dalka meesha waxaa loo baahan yahay maskax iyo halabuur iyo caqli waxaa laga rabaa dhallinyarada soomaaliyeed maadaama ay waxbarteen kuwa waxbarta inay la yimaadaan qorshe ay ku shaqayn karaan dowladda qorshayaasheedu sida wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha wasaaradda beeraha qaabkii wax soo saar loo samayn lahaa loo tahin lahaa dhallinyarada soomaaliyeed dadka soomaaliyeed ay uga faa'iidaysan lahaayeen wadanka barwaaqa sooranka qorshaheedu waa yaallaa qorshaheedu waa cad yahay laakiin waxaa laga rabaa dhallinyarada soomaaliyeed inay la yimaadaan qaabkii ay uga bixi lahaayeen culayska saaran waxayna uga bixi karaan halabuur qof kastoo dhallinyaro soomaaliyeeda oo waxbartay waxaa laga rabaa inuu la yimaado halabuur maxaa shaqo ka abuuri kartaa maxaad ku dhaqaaqi kartaa taas hadday fikraddaa la yimaadaan ay ku fekeraan boqolaal halabuur iyo boqolaal shaqaa la heli karaa dhibaatadana waa laga gudbayaa dad kalaaba shaqo heli kara oo aan dhallinyarada ahayn baa aniga aaminsanahay xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooday gala qaybgalay wasiir ku-xigeenka waxbarashada iyo tacliinta sare ee maamul goboleedka hirshabeelle muumin tuure cabdulaahi oo ku magac dheer safarow iyo maxamed cabdi aw faarax abwaan looyaan oo ah abwaan soomaaliyeed inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhagaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
saynab abuukar ayaana nala socodsiinaysay barnaamijka dooda gaaban haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka qurbi waxaa soo jeedinaysa sahre cabdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeena qurbe barnaamijka qurbe toddobaadkan waxa aan ku eegeynaa sida jaaliyada soomaalida gobollo kala gedisan ee dalkan maraykanka ay isugu xiran yihiin barnaamijka waxaa igala qeybgalaya oo toddobaadkan kulan halkan uga bilowday aan kula kulmay cumar abuukar sheeqey oo isagu ah gudoomiyaha jaaliyada soomaalida ah ee atlanta cabdiraxmaan maxamed hiiraamo oo isna ka socday boston massachusetts mahdi maxamed cali oo isna ka socday sidoo kale boston cabdulaahi maxamed axmed oo isna ka socday gobolka maine iyo sidoo kaleeto cabdiraxmaan ciise kaahin oo kamid ah ganacsatada gobolka minnesora ee dalkan mareykanka bal haddii aan adiga kugu bilaabo waa hagaag barnaamijka qurba joogta bal wareynta magacaaga adigu bilow cumar abuukar shiiqeey gudoomiyaha jaaliyadda magaalada atlanta georgia
cabdiraxmaan maxamed maxamuud hiiramow somaali council of new england oo ka yimid boston massachusetts
maadha macale oo ka tirsan jaaliyadda magaalada boston ee gobolka massachusetts dalka maraykanka
cabdulaahi maxamed axmed oo ka tirsan oo waxaan ka imid magaalada maine ah magaalada stateka maine magaalada portland waxaan ahay maamul ku-xigeen iskuulka deering high school
waxaan magacaygu waa cabdiraxmaan ciise kaahin waxaan ka imid gobolka minnesota waxaan ahay ganacsatada gobolkaas ayaa kamid ahay cabdiraxmaan kaahin haddaan adigu kugu bilaabo bal wareynta waxaad iiga warantaa kulankan waxa uu uga dhigan yahay jaaliyadaha jaaliyada soomaalida ee gobollo kala gedisan ee ku dhaqan in halkan oo kaleeto ay kulamadan ka qayb galaan horta sharaf weyn bay aniga khaasani tahay iyo dadka kasoo jeeda gobolka minnesota anagoo ah ilaa maxaan ku dhahaa afartan iyo qof oo iskugu jirta ganacsato culimo haween iyo dhalinyaro marka waxaan u joognaa halkan si aan safaaradda soo casuuntay safaaradda soomaalida ee d c ku taala ayaan soo casuuntay si aan ugu jawaabno baaqaasi ayaan u niminay oon u taageerno arrinta waa tahay jaaliyadda gobolka aad ka timid ee cabdulaahi axmed bal iiga waran sidaad isugu xirantihiin soomaalida iyo gobolkaaga waxa ka jiro aad iyo aad aa umahadsan tahay marka hore waxaan rabaa inaan mahadnaqo shaqaalaha safaaradda soomaaliyeed ee nagu marti qaaday barnaamijkan magaalada laba magaalo waaweyn ay ka degannahay ay soomaalida u badan tahay oo portland iyo lewiston soomaalidu aad iyo aad ay isugu xiran yihiin waa dad masaajida ku kulma meelo walba isugu yimaada marka halkanna waxaan u nimidna inaan kala qayb qaadno barnaamijkan oo safaaraddu ay noogu yeertay waxaan rajaynaynaa inay kulamadan ay aada u sii badan doonaan oo aan ka wada hadli doono sidii soomaalidu ay dib ugu noqon lahaayeen soomaaliya ay u maalgashan lahaayeen
waa tahay mahdi cali ayaan haddana soo gaaray mahdi cali bal waxaad ka timid gobolka massachusetts magaalada boston bal waxaad iga warantaa waxay ka mid tahay meelihii ugu horreeyay soomaalida ee degto dalkan maraykanka sidee ayay soomaalidu isugu xiran yihiin gobolkaad ka timid si aad waa mahadsan tahay boston waxaa ku taalo jaamacadaha ugu qaalisan dalka maraykanka waa magaalo jaamacadeed jaaliyadda soomaalida timid boston waa meelay usoo aadi jireen waxbarashada ilaa xornimada jaaliyadda soomaalida magaalada degan boston waxaa moodaa hal famil ama dad walaala inay yihiin sida aaskoo kale waxbarashada masaajidka iyo duugtaba waxaan ka dareemi kartaa halkan ka nimid soomaali diaspora waxaan ku leenahay dadka waddanka maanta jooga ama ha naqato dowlad goboleedya ama dowladda soomaaliya ganacsatada ama dadka aqoonta badan ee dalka soomaaliya wax ku celi aan ka midnahay
waayo aad baad umahadsantahay intaanan aadin cabdiraxmaan hiraamo bal adiga haddaan ku siiyo cumar sheekhay waxaad iiga warantaa maine ayaad ka timid atlanta ayaad ka timid gobolka atlanta bal iyo nolosha xataa halkaas sida ay tahay waxaa wax badan laga sheegaya naceebka muslimiinta iyo wixii la halmaalay inay ka jiraan sidee ayay soomaalida ku dhaqan halkaas qurba joogta ay yihiin wallaahi horta annaga soomaalida ku dhaqan ee atlanta georgia dad isku tashsiyaan nahay oo aanan ku xirnayn ceer iyo dowladda gacan badan nama siiso maxaa yeelay waa state state oo aad u dhib badan waayo cunsuriyadda ku badan kaalmada ku yar laakiin soomaalida degan ee atlanta dad shaqaysta waaye waxay u badan yihiin dad guryahooda gato kaash ka bixiyo boqolkii siddeetan guriyay wada leeyihiin waxay waxay badi ahaan ka shaqeeyaan trelay wada leeyihiin business badan ay leeyihiin qaara le moolal oo oo business ah oo gatay marka dadka adlaana aad iyo aad iyo aad ayay xagga businesska ugu dheer yihiin waxna way bartaan marka shaqooyin oo professionalna way wada haystaan xaggana waxaan u imaanay anuu mathalayo reer atlanta in aan ka qayb galno shirkii lagu qabtay meeshaan oo casimaadana loo fidiyey eh, Waa.
eh, aan aan ka qayb galno waayo cabdiraxmaan hiraamo Ah, sahra waa mahadsan tahay Eh, sidii la sheegay waxaan maanta halkan u nimid eh, casuumaad aan ka helnay safaaradda soomaaliya ee ku taalla washington d c Eh, barnaamijkan oo barnaamijka qurba joogta la yidhaahdo ayaan runtii u imaanay aadna waxaan ugu mahadcelinaynaa dhammaan eh, dadkii kasoo soo qabanqaabiyay xafladdan eh, quruxda badan eh, oo birina loo ballansan yahay marka meel fogaan ayaan ugu imaanay boston massachusetts aan ka imaanay Eh, saaxiibkay saciid axmed oo halkan ila taagan iyo aniga iyo mahdi waxaan ka im- ka nimid boston marka waxaan rabnaa inaan kala qayb qaadana mataqaanaa waxyaalaha macnaha ku fadhiya ee halkan soomaalida ay isugu timid ee micnaha laga kala- laga- la kala faa'iidi doono insha allahu tacaala waata cabdiraxmaan kaahin soomaalida gobolka minnesota waxaa lagu tar lagu tiriyaa meelaha soomaalidu ay ugu xoogan tahay dalkan maraykanka Een, marka marka gudaha gobolkaasi la joogo een, ah, communitiga soomaalida dad nooceeya ayay ka dhex yihiin bulshada ay la dhex nool yihiin
soomaalida horta een, minnesota joogto waxaa lagu qiyaasaa in ay kor u dhaafeen boqol kun oo qof ah, gobolkaasina waa gobol dadkiisu ilaa shan milyan oo qof ay yihiin waxaa nahay ah, dadka soo galitiga ee gobolka degan dadka ugu firfircoon ugu ah, ganacsi badan xagga tacliinta iyo dhinac wal oo dowladana ah, maxaan kula ilaa heer wasiir ka gaadha baan nahay marka maadaama aan nahay dad maxaan kula firfircoon oo soomaaliya waxaan tusnay goboladii kale ee s- em, ah, maraykanka in ay iyaguna wax qabsan karaan oo waxaad arkaysaa maanta dee intaasoo gobol ayay dad ah, ka tartamaan oo xagga maxaan kula dowladda because haddaad dowladda ku jirin amba ah, gobolka haddaad ku- haddaad ka mid ahayn waxa weeye ji- horumarkaagu wuu wiiqmayaa marka waxaan dadkii eh, gobolada kale aan tusnay inay tahay muhiim in siyaasadda la galo shirkanna maanta wuxuu kale muhiimadda u weyn oonu ii leeyahay waxaa isku kulmay goboladii kale eh, bulshooyinkii amba communitiyadii kale ee goboladaasi ee isku xidhnaa ayaa markaa maanta halka ku kulmay marka shirkan shirka sidii loogu talay wuu kasii wan yahay wuuna kasii munaafacaad wan yahay waxaan rajeynaya inuu noqdo mid maxaan furaa eh, miradhal oo kheyr qaba aad baad umahadsantaha waata ugu dambayntii aan kugu noqdo bal adiga een cumar sheeqay maadaama aad ii sheegtay in gobolka aad ka timid atlaana uu ka mid yahay meelaha dhibaatooyinka een ay ka mid tahay cunsuriyadda waayadan dambe aad loo hadalhayay ay ka jirto ee dadka soomaaliyeed halkaasi deganna ay yihiin dad isku tashtay sidee ayay isugu xiran tahay ha- ee jaaliyadda soomaalida halkaas ku dhaqan wallahi horta hal jaaliyadaa matasho oon aan hogaamiyo Eh, waxyaalo badan eh, ayaan sameynaa sportiga sidoo kale marka dhallinyaradeenna aad iyo aadaan uga fikirnaa eh, dhallinyaradeenna jeel kuma jiraan wax bay bartaan marka eh, dad oo fiijignaansi hayso waayo oo kacsan oo isku tashtay oo maadaama eh, meesha aan degannahay meel ay south ka tahay oo dad aad iyo aad iyo aad u dhib badan oo madowga nacban ama nacban dadka immigrantiska la dhahaayo ama dadka shisheeyaha u imaado sideen oo kale ama qaxootiga nacban marka awooddeena aan isku geynay duugta waa ka wada qayb galnaa Eh, masjidada waaweyn aan dhisnay iskuulaadaan leenahay Mi- atlaana waxaan waxaan qabnaa lix iskuul oo soomaalida oo oo ay ay maamusho waat ugu dambayntii waxaan siinayaa cabdiraxmaan hiiraano Ah, sahra waa mahadsan tahay Eh, runtii waxaan aad ugu faraxsanahay mar labaad in aan kasoo qayb galnay xafladda tan eh, qiimaha badan ee caawa cashada aheyd eh, berrina micnaha xafladii weyneed ee dadka dadweynaha soomaaliya dhammaan ay kasoo wada qayb- kasoo qaybgalayaan inta meelahan joogtay inta lasoo casuumay dhammaan waxaan islaamayaa dhammaan dadweynaha soomaaliyeed meel walba ay joogaan inay nabadda ka shaqeeyaan nabadda ayaa naas lanuuga le nabadda ha laga shaqeeya insha allahu tacaala waana waan islaamayaa dhammaan waa islaamayaa dhammaan v o a iyo sahre cabdi axmed iyo dhammaan dadweynaha soomaaliya meel walba- meel walba joogtaan guud ahaana barnaamijkii qurbe waa naga intaa toddobaadkan waxa aan ku eegnay siday isugu xiran yihiin jaaliyadaha soomaalida ee ku kala dhaqan gobollo kala gedisan ee dalkan maraykanka ah waxaana barnaamijka igala qayb galay dhammaanba oon u mahadcelinayaa cumar abuukar sheeqay oo ka socday atlanta cabdiraxmaan maxamed hiiraamo oo ka socday boston mahdi maxamed cali oo ka socda isna boston cabdulaahi maxamed axmed oo isna ku socda gobolka maine iyo sidoo kale cabdiraxmaan ciise kaahin oo isna ka yimid minneapolis intaynu mar kale barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo
sahre cabdi axmed ayay ahayd taasi oo nala socodsiinaysay barnaamijkii qurbe dhegeystayaal markana waxaa idinku soo maqan codka macaan ee fanaanka jooqla shira jaamac
Thank heestaasi jooqla shiro jaamac uu ku luuqeeyana waxay gabagabo u tahay idaacaddeenii habeenimo waxaa idinku dhaafeenaa sidaasiyo nabadgelyo
quruxda
wadha